ciladu waa cilo muasiro oo ama qaadixaadkay kaba cabirayeen waa cilo taqdaxu fii sixati alxadiid dhaawacaysa taasi aanay ku sugnayn hadday ciladu cilo uun ay tahay laakiin ina aan xadiidka sixadiisa waxyeelahayn taasi iyada xadiidku isagoo ciladaale ayuu saxiix yahayba wa kullu raawin raawi kasta oo isaga ruwaadiisan ka midina daabidun daabid uu yahay dabdigana waa ta aan soo sheegnay labadaa inuu ukala baxo oo mucadalun loo xukmiyey inuu cadli yahay ama laga caadil yeelay oo cadliguna waa cadlu riwaaya kaas ba haddaba xadiidka saxiixi yahay kole kitaabkuna aada buu mukhtasar yahay lam yafut ilkhamsata ila ma nadar min aلصaxiixi cinda mutqin اlkhabr bal xadiidkii صaxiixa waa inoo sheegay shuruuddiisii waan aragnay waana صaxiixii culimmadu ay isku waafaqsanaayeen waxyaalihii kale iyo barhkood dee mursalka barhkood xoogeeye iyo kuwo ka taga iyo umuurahaasi waa kuwa mukhtalafu fiihi ah ee bal waa صaxiixii shuruuddiisan ay isku waafaqsanaayeen haddii la wada helo صaxiix loo xukumayey de bal xadiidkaa صaxiixiina kolley bukhaari iyo muslimna waa inoo keeni doonaa ususha kalena waa ku sugan iyo kutubta kale laakiin kutubda jirta dee usul lagu magacaabo oo waa kutubtan bal markaa bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi muhaadsan laba yidhaah bal ibnu maaja marka aan laba raacin taas xadiidka صaxiixi ee ku sugani waa badan yahay laakiin haddana xadiidkii صaxiixa intaa kuma dhamma masaladaas baanu ka yar hadlayaa wuxuu yihi lam yafut kama tegin alkhamsata shantii waa labada صaxiix iyo abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i min aلصaxiixi صaxiixa xaggii ama min jinsi صaxiixi ilaa maa nadara wax yar oo naadira uun mooye axaadiis yar oo kooban unbaa dhaaftay cinda mutqin اlkhabr xadiidka waa xadiidka rasuulkee ninkii sugay ee xaafidka ku ahaa aqoonta aada u sarrayso lahaa kaa agtiisa oo macna waa dee bal taas buu leeyahy mutqin khabar wuxuu ula jeedaa imaamkii nawowi radia allahu tacaala canhu waardaahu kaas buu ula jeedaa waayo isagaa qowlkan lahaa oo qowlkan iyo tan isagaa lahaa markaa waxaa imaamu nawowi uu ku yihi kitaabkiisa irshaad ha noqoto iyo taqriibba haba noqoto kutubtiisa u kuba yidhi xadiidka saxiixa waxaa dhaafay shantan usuusha ah ee bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i dhaafay eenay sheegin waa yar yahay oo waa wax yar oo marka loo eego iyagu waxay kulansadeen aada buu u yaraanaya kolley hadal imaam ka horeeyo ibnulakram la yidhaho isagu saxiixeynba waxa dhaafay oo wax yar yidhina waa jiraa laakiin taas culimadu kolley labada qowl midna dee saasun kumay qaadan oo ciraaqi markuu qowlkiisan soo naqliyo oo uu yidhaah waqaala yaxya albaru lam yafut ilkhamsata ila nazru ayaa wuxuu raaciya wafiihi ma fiihi liqowli ljucfi hadalkaa nawowi waxaa ku sugan dee nadar baa ku sugan oo bukhaari baaba leh boqol kun oo xadiis baan korka ka hayaa leh o dee bal markaa shantana marka laysu geeyena axaadiistooda ay dee marka mid mid un loo tiriye mid mid loo tiriyo waxa dhici karta dee imika xataa axaadiistooda aan mukararka lahayn toban kunba inaanay inoo soo gaadhin inoo gaadhin baa dee dhacaysa bal markaan is wada raacinaba xataa axaadiistoodii marka farqi weyn iyo tafaawud weyn baa udhexeeya hadalkaa bukhaari ha laguba xambaaro mukararaadkii iyo mawquufaadkii iyo maqduucaadkii iyo xataa ha laguba xambaare haddana dee wax weynin baa jiraya bal taas bay yidhaaheenoo imika tuu sheegayaa masalada waa masalada imaam nawowi isagii saareeyey iyadoo masale dee ibnulakhrami saareeyo ah labada saxiixunba lagaba dhigo taasna ay jirto iyada taa dhinaca kale aan ibnu kasiir ama baacidka kusoo aragnay xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa nukat hadalkan imaam nawowi wuxuu ku xambaaraa axaadiista axkaamtuu ku xambaaraa oo wuxuu yidhaha habadee muraaduhu axaadiis alaxkaam waxa uu ujeedaa imaam nawowi axaadiisii xukm laga qaadan lahaa axaadiista markaa xukm laga qaadanayo ee axkaameed kutubtan shanta ah saxiixa ku sugan ayaa ka badan buu markaa hadalka xaafidee uu yasuu yahay ka badan waxyaalaha dhaafay ee axaadiis axkaama een kutubtooda kuba sugnayn amaa waxyaalahaan axkaam ahayn ee fadaa'il iyo tafsiir iyo umuuro kale manaaqib iyo waxyaala lahaa ee iyagu saxiixa ee aan kuba sugnayn ee dhaafay way badan yihin kuwaasi oma yara ee bal marka axaadiis axkaamta waa xafnu xajar cibaaradiisii bal markaa uu kusoo naqliya ama kitaabkiisa nukat calaa kulli xaalin kutubtani may koobin saxiixi may koobin iyaguna weliba yaanay koobine marka horena may shardiyin inay saxiix dhammaantii sheegaan bukhaari iyo muslimna may shardiyin qoladan kalena saxiix iyo xasan iyo daciifba way wada sheegayeenoo laakiin saxiixan sheegayna waa intii saxiixee jirtay iyagu marka horeba may odhan oo iyagu marka horeba shardigooda ma ahayn taasi ismanaanay laasimin saxiixi dhaafayna waa jiraan lam yafut kama tegin alkhamsata shanta min asaxiixi min jinsi saxiix xadiidka saxiixa xaggii kama tegin ilaa maa nadara wax naadira oo qaalyar mooyaane cinda mutqin اkhabr ma hadee cinda ahli اcilmi kullihim ee imaamka khabarka sugee xaafidka ku ahaa halkan suu dee imaam ugu ahaa tafsiir iyo waxyaalo fiqi iyo waxyaalo kaleba isagoo ee imaamkana halkan ku ahaa agtiisa waa suu qabo waa imaam nawowi ma fi صaxiixayn ida ma yubrazu bishardi qad صaxaxahu اlmubarizu وغayrh يucرف min تنصiص معtamd وkتb التksiص bal halkana wuxuu inoo sheegayaa xadiidkii صaحيixa halkan ka qaadanayno ayuu sheekhu inoo sheegayaa صaحيixeyn waan ka qaadanaynaye bal xadiidkii kol hadii aanay bukhaarي iyo mslim xadiidkii صaحيixa dhamayn marka horena aanay islaasimin axaadiis badan oo صaحيixoo ay ka tegeenoo labadooda kitaab aan ku sugnayna uu jiro halkan ka helaynaa axaadiidtaa saxiixan kaba qaadanaynaa waa masaladaas ayuu imika halkan sheekhu inoogu sheegayaa wuxuu yihi maa fi saxiixayni labada saxiixu waxaa ku sugan idaa maa yubrazu idaa yubrazu haddii la muujiyo oo la daahiriyo bishard waa iyaga shardigoodii uu laguba muujiyo oo waxa weeyaan labada saxiix waxa ku sugan bimacnaa lasoo saaroy wariyaan shardigoodii ay ku wariyaanoo shardigoodana maanta wuxuu u wadaa kollay shardi gaaray dhigteen oo yidhaaheen anagu shardi waxaasaa noo ima jirto ee halkan wuxuu u wadaa macnaa iyagu shardigoodii ruwaadoodii dee ay usuusha wax kaga warin jireen ee dee ay markaa axaadiistoodana ay isnaadin jireen taas buu u wadaayo ujeedadu waa axaadiisoodii musnadka ahaydeen mucalaqaadkii iyo mawquufaadka khaasatan bukhaari iyo kuba soo aroora iyo taa aan ahayn ee muslimna waa jiraan iyadna waxyaalo mawquufaada walo dee culimada qayb badani ay yidhaahaanba muqadimada dabadeed hadalka yaxya ibnu kathiir iyo waxyaalo sidaasa uyawn mooyaane matni marfuuca mooye wax kale ma dhicin haddana bal ama wax yaroo gooniya haba noqdeen ama wax xadiis raacay haba noqdeene majmuuca baa jirto maantaba waxa madbacaysan kitaab dee lagu magacaabo alwuquuf oo xaafid ibnu xajar leeyaho waxyaalihii mawquufaadka dee adigu ama aan xadiis marfuuca ahayne muslim dee maaha muqadimada dabadeed dhacay uu ku soo saaray oo dee ilaa laba boqol iyo waxyaalo uu gaadhsiiyey haddaba umuuraha aan dee xadiidka kitaabka waxyaalihii loo dejiye ahayna maqsuudkooda koobaad aan hayna meesha kuma jiro ee wixii iyaga dee shardigoodii ahaa axaadiistoodii musnadka ahayday isnaadiyeen ah ee weliba aanay dee shaahid iyo taabiciyo ama aanay usoo qaadanee usuushoodii ah kaasoo kale bal marka axaadiistada caynkaasa qad صaxaxahu waa صaxiix yeelay almubarisu kii isagu muuqday ee keyrkii kaba muuqday ujeedadu caalimka faa'iqa ahaa ee keyrkii kaba muuqday waa صaxiix yeelo waa nin kastoo dee culimadii kaba midiba axaadiistii ay isnaadkooda ku wariyeen ee axaadiistoodii dee kitaabkoodaba maqsuudkiisa ayda mucalaqaadkiiyo waxyaalaha aan ahayni iyada iyadaynan u baahnayn bal marka laga saaro n intii yarayd ee laguba naqdiyey marka intaa lagaba saaro iyadoo cid tasxiixisa aynaan u baahnayn cid inoo caddayso xadiidkaasi waa saxiix tidhaaha aan loo baahnayn sidiisa ayuu saxiix u yahay oo halkaasaan kaba qaadanaynaa taasi waa mid wakayru haddaba kaa bukhaari iyo muslim kitaabkooda ku sugan ee iyagu ay usuul ahaan u wariyeen ee aan isaga helitaanka aan kitaabkaa ka helay ay inoogu filantahay sixadiisa iyo ixtijaajkiisa iyo ku camalfalkiisa iyo taa istidlaalkiiba balkaa wixii aan ahayn ee axaadiistii kale saxiix ahayd ah yucrafu iyada waxaa lagu ogaanayaa min tansiisi muctamadin ku isagu la ictimaadsado imaam cilmigan kuwa ehel u ah oo aqoonteed leh cadayntiisa uu caddeeyo taas baa lagu ogaan وkتب التksiiص وبوuجuudi waxaa kaloo lagu ogaanayaa بوuجuudi helitaankiisa laga helayo في kتب التksiiص تksiiصka kutubta ujeedada waa kutubtii lagu khaas yeelay xadiiثa صaحيixa un oo صaحيixun in lagu sheego lagu khaas yeelay taasna waa laga ogaanaya halkaasoo laga qaadanaya masaladu horta waxa ay tahay oo uu inoo sheegaya labadan bayd kolleyna cibaaradii dee marka la eego kitaabku soo talkhiisinaya isaga waxaad moodaa yar tafaawut weyne ama tafaawuto inuu udhaxeeyo cibaarada kitaabkaas baa ka kale kaba sahlanayd oo ka salisanayd dee waana kaad iyo goor ikhtisaarkay dhibtiisa taasi leedahay hadal dhan baa la doonaya inuu ab kelimaad kooban lagu soo ururiyo ama marka aan ikhtisaar jirin dee hadalkiibaa caadigiisii isaga soconayo oo waxyaalo bal markaa la qadaraya ma jirto waa hadalkii oo layskaba dhameeyo kalena waa mushkilada ikhtisaarka dee funuunta o dhan ba ikhtisaarkeedu ay keento tacqiid unbay soo kordhisayo saas baa ibnu khalduun oo kale iyo dee kitabtiisa dee bal markaa kaba dhiga de kut matalan in ikhtisaaraadkani waxyaalaha ama malakadii cilmiga ahayd ee dadku ay yeelan lahaayeenee cilmiga markay muddo ku jiraan ay bartaan ay u yeelanayeen ikhtisaaraad ka badan ee ruuxaba waqtigiisa inta badan cibaaradan bal kala fakinteeda iyo laqbada uu kaga lumayo inay waxyaalaha fasaadisata naxmed iyo ayuu kuba tiriyaa dee waxyaalaha fasaadka weyn kuba keenay ama inay ikhtisaaraadkaas hoose ibnu malik alfiyadiisi amsaashad marka loo eego kutubtii mutaqadimiinta iska basnayd hadalku iskaba socdeen taqdiir kaaga baahnayn kaaga baahnayn laqaba inaad u cinayo tee muhiimka u ahayd inaad macnaha un aada laba socotood fahamto marka waxa ay tahy horta bal xadiidkii saxiixa ahaa ayaa wuxuu inoo sheegay bukhaari iyo muslim horta iyagu may dhammayn saxiixa wax ay ka tegeen baa jirta waa kabeydka horena xataa ususha shanta aba saxiix dham oo dhaafsan inuu jiro haddaba markaa dee su-aashana imanaysa kol haddii aan bukhaari iyo muslim saxiixii aanay dhammayn halkee laga helayaa saxiixii kale iyo see aynu u qaadanayna halkeen kasoo qaadanayna marka mid wuxuu inoo sheegay bukhaari iyo muslim iyagu hadduu xadiidku shardigoodii arrintu ay tahay shardigana wuxuu wadaa baan nidhi axaadiistii dee usuusha ahayd ay isnaadiyeen iyada taas sixa loo xukumaya bal waxyaalihii kale kalaam culimo ay ku keentay un mooyaane sixadii baa loo xukumaya uma baahna tansiis bukhaari uu yidhaaho waa saxiix ama waa muslim waayo marka hore yidhaaheen saxiixun baan ururinaynaa umana baahna nin imaamo ama xaafidin u yidhaha xadiidkaasi waa saxiix uu ku yidhaha sideedaad ugaba qaadanaysaa marka taa lasoo dhaafo dee kutubtii kale taa khaasiyadaa kula mid maaho saxiix iyo daciifba way kulansatay saxiixina waa kanoo iyagii may dhammayn halkeen ka helaynaa marka wuxuu taa ina yidhi imaam muctamada cadayntiisa uu cadeeyu yidhaha xadiidkaasi waa saxiix waan qaadanaynaa oo hadduu nin imaama oo aimadii kamidi xadiida saxiix yeelo cid ku caaridana aani jirin haddii imaam kaloo lamidi uu ku diido dee taasi maxal tawaquf bay haddana imanaysaa bal tarjiix baa loo baahanaya ee cidna aanay ku caaridin kaa waan qaadanayna kitaabkaasa ha ku sugnaado taasi waa masalo masalada labaad ee uu sheegay wale waa tanu kaba cabiray kutubi takhsiiso ujeedadu waa kutubtii iyaguna aimadii dejisay ay iyagu yidhaaheen waxaan islaasiminaynaa saxiixun inaan sheegno oo saxiixun baan sheegaynaa taasna xadiidkii haddaan ku aragno inay ninkani wuxuu islaasimiyey xadiidka saxiixun inuu sheegee kiina waan ka qaadanaynaa oo bal markaa kutubta maxaa kamida ibnu khuseyme kitaabkiisa ibnu xibbaan kitaabkiisa dee laba intuba waa kan saxiix ibnu khuseyme iyo saxiix ibnu xibbaan la yidhaah ujeedadoodna waxay ahayd xadiidka saxiixa un mooye mid kale aanay sheegin walow arrin ay jirto labada imaamba saxiixa iyo xasanka ma kala saaraan xasinku xasankuna waa qeyb saxiixa kaba mida ee maaha wax la siman oo nooc gooniya oo ka gooniya ma aha iyaga agtooda saa daraaddeed axaadiistoodana ay saxiixin yeedhayaan barhkood xasan unbay noqonayaane laakiin dee taasi waxay keenaysaa inay xujiye usuubatayn xasankuna xujiyu usuubanaya bayna alxasan wasaxiixna way kaba dhaxaynaysaa bal taasi ay jirto xaakim baa isna kaba mida xaakimna laakiin kitaabkiisa kalaam badan baa kuba yimi shardigiisiina uu ka baxay axaadiis badanoo bal kuwa mawduuca ayuu ku sheegay kitaabkiisii oo isagu bal markaa waa kitaab kuwan kaba gooni noqonaya kuwaasna waan ka qaadanaynaa hadalkan dee waana hadalkii suyuudi alfiyadiisa ku sugnayd ciraaq alfiyadiisa kuba sugnaa kuwa kalena ay yidhaaheen waxay bal markaa noqonaysaa haddaan ibnu khuseyme xadiis ku aragno dee kol hadduu kitaabkiisuba kitaabkaa saxiixa a yahay axaadiista saxiixa mooyaane bal xasankii ha ku jira aanu wax kala sheegahayn inaan siisa u qaadano kolley taasna waa maxal iyadana tawaaqof culimadu haba soo naqliyeen waayo arrimaa jiro horta isaga xasankii iyo saxiixii labadoodaba waa isku jiraan oo ma kala saaraan oo nooc gooniya maaha xasankuiy waa qeyb saxiixi un kaba mida taasna dee xadiidkii saxiix looma wada qadan karo dee xadiidka ama saxiix buu noqon karaa ama xasan bal haba badnaadeene umuuro saasi way jiraan oo taasi way yar keenaysaa kol kol shardigooduna culimada qaar dee kalaam iyobay kaba keenaan sida xaafid bnu xajar iyo kitaabkiisa nukat iyo labadooda kitaabna maanta way madbacaysan yihin waana la taxaqiijiyey bxamd الlahi taعaalى kitaabka iبn khuseyme lama wada hayo inta cibaadaadka laga haya kolley xataa qarniyo xaafid ibn xajariyaba may wada helin qeyb bay kaba heleen walow laba kitaab oo imika asiyaasa iyo atawakul oo saxiixa kaba mid ah xaafid ibn xajar wax kasoo naqliyo itxaaf ilmaharihiisana ku jira maanta iyadna aan adduunyada laguba hayn oo iyada halkaa xataa ay wax sii nuqsaameen ibn xibaanna bal nuskadii la bedela haba noqotee dee sidan abwaabta lagaba dhigay isagu waa la hayaa labadooda kitaabba waa la taxaqiijiyey marka dee axaadiista saxiixii horta waa ta badan bal ibn khuseyme o kale haddaan eegno ilaa saddex kun iyo sagaal iyo toddobaatan xadiis weeye inta afartan juz ee yaryar kuba qoran marka kitaabu tawxiid gooni loogaba saaro in acdami la yidhah baa taxqiijiyey albaania dhammaan tacliiq buu ku wada laha axaadiistiisa qaar waa wada qabta oo isaguna uu la yimaadaa bacd albaxisiin oo mucaasiriintii markay yar tatabiceen axkaamtoodii ilaa laba boqol iyo sideed iyo soddon xadiis baa wax kalaan ku yimid saddexaa kun ka mida markaa qadar yar buu noqonaya laba boqol iyo sideed iyo soddon xadiis saddex kun iyo sagaal iyo toddobaatan marka hadal ama culimadani ay daciifiyeen bal acdami iyo albani oo kale qadar yaroo kooban buu noqon bal welibana laba boqol iyo sideed iyo soddonkaa shan iyo toban baa wax daciifkooda uu aada u adag yahay jira kitaabka ibnljawsiya mawduucaadkan afar xadiis oo keliya ayuu kaba soo dhigtayoo afartada xadiisna uu suyuudi tacaqubaadkiisa uu kusoo saaro ama idhaa laguma waafaqayo ama nukadkiisa nukat lbadiicaat kan kale laakiin waa kitaab waaseca ilaa toddoba kun iyo afar boqol iyo ziyaado ayaa axaadiistiisa maanta inoo taala ay tahay ziyaadaadkiisa uu muslim iyo bukhaari la dheeriyeen laba kun iyo lix boqol iyo toddobiyo afartan xadiis weeye waana axaadiis badan de marka wixii bukhaariya muslim ay laba wariyeen mukararaadkiisiiyo wixii iyagu waaba saxiixa hadal kama taagna ee laba kun iyo lix boqol iyo toddobiyo afartanka uu la dheer yahay iyaguna baaxisiinta mucaasiriinta barhkood ilaa shan boqol iyo koob iyo lixdan bay dhahaan ayaa dacfi leh kuwaasna saddex iyo sagaashan ka mid a dacfigoodu aanu wax kaba lahayn marka tiradaa la eegana dee bukhaariya muslimna aan ogna iyagaba laba boqol xadiis ku dhow in kalaan kuba yimi iyadna qadar waxay noqonaysaa koobano horta waa inta badan waa waxay ilaaliyeen oo axaadiistoodu waa axaadiis xoog leh ee laakiin ta jirta iyaduna ah markaan idhaahno intaasi waa intii la daciifiyey wax kale soo hadhay maha macnuu inay wada saxiixiyiin saxiix iyo xasan bay wada leeyihin waayo ma kala saarayaan xasankina waa qeyb saxiixi kamid a marka axaadiista majmuuco kaba midi darajadii saxiixa ma gaadhsiisna ama majmuuco badan oo kamidi waa dariiqadii xasankay gaadhsiisantay bal markaa kolley kol haddii ay taxqiiqsan yihiin dee axaadiisteediina ay bal culimada dambe khaasatan waqtigeena dambe taxqiiqa ay kutubtooda taxqiijiyeen ay bal wixii daciifa saareen iyada ruuxu iyadoona ishkaaliya ugaba iman xadiidka qaadashadiisii dee ballaaban iyadoo xataa nafteeda dee ijtihaadkoodii ibnu khuseyme ibnu xibaan iyo ijtihaadka qoladan baa iskhilaafsan oo xataa taa nafteedu waxaa dhici karta awqaada qaarkeed in ijtihaadkii raggaa hore oo tasixooda uu ka raajaxsanaado qoladan dambe waxay yidhaaheen oo maaha in dhammaanba dee waxaan kale laba yidhi inuu dee yahay waxaan la caarid ahayn waa iyadna la caaridaba karaaye laakiin qadarku waa yaro waa kooban yahay gees kalena waxaan helaynaa dee kol haddii aan haysano kutubtaasoo wixii laga daciifiyey bal meesha ay taalo oo ay taalo kuwaas aan iskaba saarno intii kale ishkaaliyada weli harsani waa xasan iyo saxiix inay isugu jiraan iyaguna inta badan way u cinaayoodamba qolooyinkani way sheegaane laakiin in waxay noqonaysaa labada kitaab qaadashadii wax laga qaadan lahaa aada bay u sahlantaan leenahay ama xaakim waa ka duwan yaho tatabuca dahabina ma dhamma dacfiga ku suganna waa badan yahay axaadiista saxiixa ka yarta xasan iyo daciifkiia kuba sugan kuwa mawduucuu leeyahay markaan caalim oo fanigii caalimka oo aada dee tatabuc weyn u gala mooye kuma ka laguma kaaftoomi kara intii dahabina waayo waxyaalo badan oo dhaafiya umuuro xataa isaga aanu aada u taxriirinba way jiraano marka kitaabkaasi waa ka duwanya labadan kitaabee kale kolley isticmaalkii la isticmaal lahaa iyo ixtijaajkii iyo istilaal wixii looga qaadan lahaa aada bay u sahlan yihin baan leeyahay inta la aqbalayo haddaan maqbuulkii israacino saxaafid bay idhaa dee axaadiistooda xasan iyo saxiix bay kaba dhaxaysa ayaa aada uga badan waxa kaloo wax yaroo kooban bay noqonayaanoo aan magacii sixaday lahaayeen hoos u dhigin ina oo aan taa ku keenin iyaga bal markaa dee nuqsaan aan kuba keenin marka wuxu uhi hayru waa hayru maa fi saxiixayn weeye hadde xadiidkaa saxiixayn ku sugan wixii aan ahayn ee saxiixii ahaa yucrafu waa la garanayaa waana la qaadanayaa min tansiisi muctamadin imaam muctamada cadayntiisa uu cadayda waa saxiix taas waan ka helayna waan qaadanayna wakhudhu xaytu xaafidun calayhi nas cibaarada sayuuduu sooba dhigtay wa kutubi taksiisi wa biwujuudihi helidiisa laga helo xadiidkii uu ku sugan yahay fii kutubi takhsiis kutubta xadiidka saxiixa uu lagu khaas yeelay ee ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo ay kaba mid yihiinna taasna waan kaba qaadanaynaa oon kaba helaynaa dhe oo lagaba garanaya على صحيح معي فردا ينتقى فمسلم كذاك في شرط عرف فما لشرط غير دين يكتنف walaalkana taqsiim labaad buu xadiidkii saxiixa ma taqsiim buu inoogu qaybinaya xadiidkii saxiixa markuu inoo sheego inoo qaybinaya taqsiimadee kala duwan bay u qaybiyeen taqsiimkani waa xagga biictibaari lquwa isagoo saxiixa haddana si u kala xoog badan yahay u kala sareeyo oo loo qaybiyo kolley taqsiimkana faa'iidadiisu mar unbay muuqataayo haddii tacaarud yimaado axaadiistu ay iska hor timaado oo aan jamcin kari weyno horta waxa ugu horeeya la qabtaa waa in la jamciyo laysu geyn kari waayo naasik iyo mansuuq baabkeedna aanay noqon marka waxaan u baahanayaa tarjiix si aan ka raajixa u qaadno ka kale uga tagno markaas baa taqsiimkani waxyaalaha la adeegsado ka mid noqonaya ee lagu de walow tarjiixu uu fara badan yahay tani qeyb yarun ay noqonayso haddana awjuhdii tarjiixa axaadiista lagu kala horreysiinayay ayaa taqsiimkani iyo marka aan tacarud jirin ina wax dee wax sidaasa ma si aho xadiidka ugu martabo sareeya saxiixa iyo ka meelaha ugu hooseeya ama qismiga toddobaad ay geeyeen si un baa loogu camalfalaya si un baa loo wada xujaysanaya dhammaan waa xadiis xujaa ee waa marka tacaarud yimaado ee loo baahdo ayay tarjiixna loo baahdo ayay samarada iyo faa'iidada taqsiimkani uu muuqanaya markaasuu jiraya marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala acla saxiixi saxiixa ka ugu martabo sareeya maa xadiiskii weeye itafaqaa bukhaari iyo muslim ay iswaafaqeen calayhi kollay dee siyaqan ka garanayna walow iyada alfiyada ciraaqi tani aanay dhib lahayn oo marka hore istilaaxiisa uu ku sheega hadduu san oo kale damiir tasniye uu la yimaado dee marka horena cid uu laamayo meesha muuqataa aanay jirin inuu bukhaari iyo muslim ujeedo isaguna waa kitaabka ikhtisaarkiisii matafaqaa waxay iswaafaqeen calayhi isaga korkii bay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo noocee mutafaqun caleyh la odhanaya kaasbaa ka ugu sareeya fama rawaa ay fayalihi waxaa raacayo kusoo xigaya maa xadiiskii rawaa uu wariyey aljucfiyu ama famaa kii rawaa uu wariyey bal aljucfiyu jucfi fard xaal uu yahay mid keli ah fardina kelida uma ujeedo wixii fardi loo yaqaanay oo xadiidkaasi inuu dariiq keliya leeyahay taa uma jeedo asal ahaan ee waa fardan oo macnaa waa munfaridan bihi can muslimin xaaluu yahay miduu kala gooni noqday muslim oo muslim aanu la wadaagsanaa yuntaqaa waa la dooranayaayo martabada labaad baa loo soo qaadanaya bal markaa famaa kii rawaa uu wariyey aljucfiyu waa imaamkaa loo nisbeeyey waa jucfiya waa wala imaka nisbe wala weeyaanoo awowgii mugiira ayaa wuxuu nin markaas reer jucfo ahaa ama qabiilada nisbadan lahayd nin reer ka midoo waali bukhaare ka ahaa ayaa uu sababtii islaamkiisa lahaa ama gacmihiisa uu ku islaamo markaa islaam ahaan baa loogu nisbeeyey ama waa welihii xagga islaamka kaba imanayay walaa u islaaminka mitli ljucfi haddaba waxay bukhaari wariyey fardan ay munfaridan bihi can muslimin isagoo muslim kala gooni noqday oo uu isagu keligii wariyeyna yuntaqa waa la dooranayaayo martabada labaad baa loo dooranayaayo markaa martabada labaad ee xadiidka taqsiimka saxiixa marka xagga quwada loo qaybinayo xadiidkii bukhaari la gooni noqday ee muslim kala gooni noqday ayaa ka labaadba fa muslimun faman rawaahu muslimun wixii muslim isaguna munfaridan bihi can lbukhaariyi dhe wixii muslim wariyey ee uu bukhaari kala gooni noqday kaas baa isaguna ah martabada saddexaad bal markaa xadiidka maxaa saddexa martaba ay noqon waayo saddex kaleu inoo raacin oo iyagu dib ugu soo laamaye wixii bukhaari iyo muslim ay wariyeen muttafaqun calayhi haddana kii bukhaari keligii uu wariyey kii muslim wariyey saasay u tarsiibsanaanayaan bal markaa taas buu inoo sheegay xagga hoosena kolley tarjamada bukhaari iyo muslim oo kooban ayuu idiin sheegaya laakiin cibaaro yaroo dhacday markuu tarjamada bukhaari ku jiro ayaa wuxuu yihi ana jadahu lmugiirata min abnaa'i faris aslama calaa yadi lyaman ibn akhnas aljucfiyi markaasaa waxaa soo noqotay liana jadahu wulida sanata arbacin wa tisciina wa mia halkaa liana jada waa cibaaro mukarara waa cibaaradii sadarkii hore ku sugnayd oo khad ahaan halkan ugu soo qorantay ee akhbas iljucfi dabadeed waxa weeyaan welida maha awowgii baa waktigaa dhashay bukhaari baa waktiga dhashay weeyaane lana intaa lana jaddahudan bayna qawsaynin baynu gelinaysaa waa lafdigii hore liana jaddahu lmugiira ayuun bay tan dee soo dhashay waxna kama maqna hadda kalaamka sida kale u dhan yahay waa in ziyaada intaasi bal markaa kadaka fi shardi curif bal saddex baan haynaa markaas wuxuu inoo sheegayaa aqsaamtii kuba xigtay bal markaa taas oo kale ayuu inoo sheegayaayo wuxuu yidhi kadaka ay maya curifa waa la ogaadayo fi shardi ay fii shardi lbukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim shardigiina waa la ogaaday oo waxaa lagu ogaaday kadaka waa cibaaro kaliya rika ay kuba sugan tahay xasba ra'yi kadaka saas oo kale oo xagga maraatibtaas saddexdaa ayaa lagu ogaaday oo ujeedadiisu maxay tahay markaa bal intan bukhaari wixii horta ay iyo muslim isku waafaqeen waa kow wixii bukhaari wariyey waa laba wixii muslim keligii wariyey waa saddex saddex kale ayuu leeyahy oo saas oo kale oo ujeeddadu maraatibtaas saddexdoo kalea wixii shardigooda ana lagu og yahay oo iyadna inoo soo baxayo marka maxay noqonaysaa wixii bukhaari iyo muslimba shardigood kuba sugan martabadii afraad buu noqon wixii shardiga bukhaari ku sugnaaday martabadii shanaad buu noqon shardiga muslim wixii ku sugnaaday martabadii lixaad oo macnaha iyaga xaggii marka la eega shuruudooda ama shardigooda ayaa iyaduna saddex martaba inooga soo baxayaan midi waa kay wada leeyihiinoo labadaba shardigoodii ku wada sugan oo martabadii afraad lagaba dhigayo midna waa kii shardiga bukhaari uun isaga lagu wariyey ee kuba sugan oo martabadii shanaad noqonaya midna waa shardigii muslimkii isagu kuba sugnaa ee laguba wariyey oo martabadii lixaad noqonayo saddexna waa saddexday iyagu wariyeen ama ha isu raaceen ama ha kala wariyeen saddexna waa saddex shardigoodii oo weliba si oo kalea tartiibta tii un ay tahay bal taa weeye markaa lix baan haysanaa ee meeshii maxaa imanaysa shardi muxuu yahay oo shardigoodani xadiidkii iyagu may warin waxaa laleeyahy waa shardigii bukhaari iyo muslim ama waa shardigii bukhaari ama waa shardigii muslim kolley ma jiraan shardi culimadu ay labadan kitaab kuba sugan oo ay noo sugan oo ay leeyihiin shardiga iyagu waa kaa allahuma wax yar bay culimadu soo naqliyaan oo halka mucancanka inoogu dambayso ah bal ama mucaasaro iyo dee hubuutu liqa ama mucaasaro una waa in yaroo isku khilaafsan yihin xadiidka mucancanka laakiin shardiga horta culimadu ay sheegaan waa waxay ka qaateen un markay kitaabkii ay gees kastaba ay ka eegeen ay tatabuceen usluubkii iyo dariiqadii ay kuba socdeen waxay kaba qaateen weeye kale qowlkooda imika halkan jira ee ugu raajaxsanna waxa weeyaanuun shardiga bukhaari iyo muslim wuxuu noqonayaa xadiis la warinayo oo imaam kale sida abi daa-uud oo kalea warinaya laakiin maxaa lagaba warinaya ruwaaddii iyagu ay wax ka warin jireen bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan laga wariyey macnaa xadiidkii marka la eego sanadkiisu waa sanadkii bukhaari iyo muslim laakiin matnigiisii baan iyagu aanay lahayn matnigii iyagu may warin laakiin sanadkoodii ayaa xadiidkii lagu wariyey taasba weeye oo waa rijaasha xadiidkani leeyahe lagu warinaya inay labadii kitaab ama ka kitaabkiisa la leeyahay waa shardigii ay ku sugan tahay weliba si ay ugu sugnayda iyagu uga warin jireen wax looga wariye arrintu markaa taas oo kale dee haddaad ruwaadii bukhaariyo muslim aad ku aragtay axaadiisyadeeda warin jirtay ay tahay oo xadiis labaad oo abi daawuud ama tirmidi ama kitaab kaleba ku sugan ay warinayaan ragguna kuwii ayiin say uga warin jireenna loogaba wariyey cillo iyo shuduud kalena xadiidkii aanay kuba iman markaasaa la odhanaya waa shardigii bukhaariyo muslimo ruwaadan ayagu wax kaba warin jireen xadiidkan warinaysa miise gaara u yeeraysa martabo gaara u yeeraysa sarraysiinaysa laakiin kolley umuuro dhowra ayaa la ilaaliyaa taasoo horta ruwaadani waa inay ruwaadoodii yihiin taasi iyadu waa wax aada markaaba dabdin karto ruwaadoodii oo dee waa wax iska tirsan oo ama dad la iskaba garanayo arrinta labaad ee meeshii jirta xadiidka waa inuu xadiidkan ruwaadan ruwaadoodii haba ahaadeene ruwaaday usuusha wax ka warin jireen waa inuu yahay macnaa ruwaadan labada kitaab ku sugan kuwa axaadiista ay marka horeba qaadanayaan ee ay ixtijaajka usoo qaadanayaan ee usuusha ayay kaba wariyeen kuwana xadiidka jiray ayay shaahid ugaba yeelaan marka ragga qaarkood bay shawaahidun kaba wariyaan markay wax xoogeynayaan keligood aanay wax kaba warin ninkii markaa aanay keligood wax ka warin jirin ee raggii shawaahidda iyo mutaabacaadka lama odhanayo waa rijaashoodii markaas oo xadiis imakasta shardigoodii lama odhanayo waayo shardigoodu dee heerkaa ma ahayn kaba dunayn taasna waa midoo horta waa inay raggan axaadiistii usuushayd iyo calaa sabiil ixtijaaj ugaba wariyeen arrin kaloo muhiimaa jirto ay tahay raggan imika sanadkan dambe ay ku yihiin xadiidka laguba wariyey waa inay labadii kitaab u sugan yihiin maaha fardinimo ee hay-adda ijtimaaca waayo mid baa waxaa jirta raawiga ruwaadda qaarkood ay bukhaari iyo muslim wax ka wariyaan ha ka wariyeene ee laakiin marka uu raawigani raawi kale ka warinayo way iskaba ilaaliyaan maalan asheekhyadiisii qaar ayaanu axaadiistooda aanu dabdin ragga qaarkoodna uu dabdiyey intiqay ku sameeyaano raggii axaadiistooda wari dabdiyeyna way kama wariyaan raggii waanu axaadiistooda dabdinna kama wariyaan marka ninku isagoo dee sheekani kitaabkii kuba sugan ayaa hadday suuradii wax looga warin jiray aanay ahayn lama odhanayo shardigoodo haddii lasoo qaatay bal matalan sufyaan ibn xusein ninka la yidhaaho kale asxaabtii zuhri ahayd bukhaariyo muslim waa sufyaan ibn xusein markuu sheekhiisa suuriya waxba kama wariyaan bukhaariyo muslim waayo axaadiistiisa kumuu fiicnayn hagaag umuu dabdin ee sufyaan ibn xusein oo sheekh kale unbay wax kaba warinayeen zuhrina markaan raawi kalon sufyaan lahayd sufyaan ibn xusein lahayd wax ka wariye ayay lahayd marka haddii sanadkaa lasoo qaado sufyaan ibn xusein can zuhriyi sanad uu ku sugan yahay labadiiba calaa sabiili infiraad way ugu sugan yihiin laakiin calaa sabiil ijtimaac labadii kitaab uguma sugnaa midna shardigoodii maaha bal markaa ma waxa weeyaan inuu raggani ay ugu sugan yihiin fardi ahaan iyo ijtimaac ahaanba suuradan ay wax ku kala warinayaan waa inay uguma sugnaadaan marka intaa lasoo dhaafade xadiidka cilo iyo shuduudna waa inaanu lahayn marka intaa la hela ayaa la odhanaya waa shardigood haddaba xadiidkaasi martaba sare ayuu yeelanayaayo aanu lahayn kuwii kale ee aimada kale shuruudooda kuba soo baxay saddexda sidaasay u tartiibsan yihin oo markaa wuxuu yidhi kadaaka fi shardi curif ay curifa waa la ogaadayo fi shardi waa shardigii bukhaari iyo muslim macnaa ciddii kuba sugnaydna xagga marka la eego taqdiimkan iyo kadaaka saasoo kaleo sida wixii ay wariyeen oo kale tartiibtii waa sida maraatibtaas oo kale saddexda ah oo saddex martaba yeelanaya marka lix baan halkaa haynaaye marka maxaa soo xigaya markaa fayarihii waxaa soo xigaya ma xadiiskii lishardi hayri dayni labadan imaam waa bukhaari iyo muslime iyaga keyrkood shardigood yaktanif ee yaxtawi koobay ee kulansaday oo macnaa wixii imaam muctabari uu saxiix yeelay ee markaa wax mucaaridana ka nabad galay ma saxiixu muctabar wasalima min almucaarid inagoon kala qaadayna aimadii ayaa kii toddobaada bal markaa taqsiimkan oo dhami waxay faa'iidadiisu tahay baan leenahay ama samaradiisu waa marka tacaarud yimaado ee marka kale xadiidkii ibnu maajaha wariye saxiixa ah iyo kii bukhaari iyo muslim wariye si un baa loogu wada camal falaya si un baa loo xujaysanaya haddii tacaarud yimaado ayaa sidan loo kala horreysanaya samaradu markaasun bay muuqanaysaa bal sharaxayana in yar bayd yar eegan doontaan masale uu yar xagga tambiiha dhigtay safxadan afariyo soddonkana ee sadarka ugu sarreeyana waa masale iyadna muhim o culimadu waxaan aragnaa inay bukhaari iyo muslim de ay horta labadooda ka fadileen kutubtii hore kale oo miisada ay leeyihiin daraaddeed waxaan aragnaa bukhaari iyo muslim inay kala horreysiiyeen oo ay leeyihin wixii bukhaari wariyey dee martabo ay siiyeen muslimna wuxuu wariyey martabadii labaad ay siiyeen aimadii kalena martabo ka dambaystaba ay keeneenba marka haddaba taasoo dhami waxa weeyaan marka kutubta sidaa loo kala fadilayo waa markaynu eegno kitaabka ayaa kitaabka laga fadilayaaye maha axaadiisa dhexdiisa ku sugan xadiis xadiis in looga fadilayo laga raajax yeelayo xadiiskii kale ee bukhaari ama muslim kuma sugnaa oo waxaa dhici karta xadiis muslim wariyey inuu ka martabo sarreeyo oo ka raajaxsanaado marka la eego ama shuhrada uu leeyahay iyo ama ruwaadiisan iyo umuuraha xadiis bukhaari wariye ama bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiis abi da-uud iyo tirmidiya kuba sugan oo saxiixa laakiin ama silsila dee silsilo lagu magacaabay asaxulasaniid laguma wariyay ama shuhro dee ruwaad tacadudayba lahoo cillo iyo wax ka nabad galay xadiis fardi oo bukhaari iyo muslim kuba sugan inuu ka horeeyana way dhacdaa marka maaha fardi fardi maaha waxa la kala fadilayaaye waxa weeye waa majmuuca majmuuca kitaabkan baa majmuucii kitaabkan laga horreysiinaya saa daraaddeed ku laga sarreeyey wax ka dhiga inuu horeeyu wixii kale kaba sarreeyo ka horeeyey taasi waa suurtagal inay kuba timaado rubamaa yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu musaawiyan lima qudima wey halkana waa cibaarada u dhiganayo qad yacdudu lilmafuuqi ma yasiruhu yusayiruhu faayiqan bolkale beydkiisu yadi qayb ka mid a ama nasrigiisii weeye bal taasi waa jirta oo masale inagu baraarujiyey kolleyna waxaa inoo taala malaha af sadarka afraad walilfawqi calaa wasni maquul almarjuux almarjuux waa lafdiga mafuuq buu fasiraye laakiin halkaasoo kale waa saxan doontaane halkan walilfawqi dhacday waxa sawaabku yahay walilmafuuqi waa ism mafcuul oo sida maquul oo kale marka waxaana macnihiisu yahay almarjuux kii laga raajaxay halkan lilfawqi dhacday ayunba waa alif iyo laan caadi ah iyo mim ayaa de haddana oo mafuuq bay markaa kelimadu tahay lilfawqi maaha ma asn laa yudanu aw yuqdacu bih in lam yakun tawaturun faltantabihu maa wixii asnadaha bukhaari iyo muslim ay isnaadiyeen isnaadkiisa ku wariyeenee aan mu mawquuc de ahayn mucalaqaadkii iyo waxyaalaha ama mursale iyo adigu sanadkiisu aanu xidhiidhin aan ahayne ay isnaadiyeen labada sheekh isnaadkiisa ay ku wariyeen yudanu waa la malaynayaa bihi bisixatihi sixadiisa ayaa la malaynayaa oo macnaa wuxuu faa'iideynayaa dani ama sixadiisa inuu saxiix yahay nafsulamarkaan saxiix ku yahay aanu inagu malayno malo adag oo dee keenaya inaan wax ku camal fallo aw yuqdacu amase waa la goynayaaba oo la yaqiininayaa oo la jasminayaa bihi bisixatihi sixadiisa in lam yakun haddaan la helin in lam yuujad way tawaaturun tawaaturkaasi uu tawaaturay ee fartanta bi halkana u baraarug oo haloo baraarugo tanna waa masalo kale kolley labada bayd ee ama saddexa bayd ee nooga harhsan saxiixii waqti nooguma saamaxaye masaladani waxa weeyaan waa masalo kii kaleba aan kuba soo maray waana iskaalmaynayaan labadii kitaab waa masaladii ahayd waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen culimadu aanay kuba naqdin sixadiisani ma sixa madmuunoa si akhbaar alaxaad ba dani bay faa'iideeyeen u yidhaahaan mise labadan kitaab miisadan ay leeyihiin daraaddeed oo ah inay ummaduba aqbal kula kulantay ayaa waxay keenaysaa inaan goyno yaqiinino oon ka dhigno waxaan hubno oo dee xaqiiqo ah muwaaqicii nafsul amarkaba inuu saxiix yahay nafsul amarka marka taas oo kale dee ibnu asiir may waxaan ujeedaa ibnu salaax iyo ciddii iyagana kuba raacday sida ibnu kasiir waa kii lahaa anigu taasaan dee anigu ku waafaqsanay iyo bal markaa qolooyinkii kale kaba dambeeyey ama kuwa sida dee ibnu taymiya amsaashio hadalkii aynu maalintii dhaweyd soo maray waxay leeyihin kol haddii saxiixayn uu yahay oo wax caaridaya ama wax naqdioo ku yimi aanu jirin talaqigan labada kitaab ummaddu ay aqbal kula kulantay ayaa wax aada u weyn ah oo duruuf badan ba markaa mansiladii ama dee kaba sii horeeyo oo waxaan yaqiininaynaa aan goynaynaa inuu saxiix yahay nafsul amarka nawowina isagu taa waa ku khilaafaa culimada intooda badan iyo muxaqiqiintana wuxuu u tiiriyaa inay dani uun faa'iideyn si akhbaarulaxaad taa martabadee tahay miisada bukhaari iyo muslim ay leeyihiinna dee kuwa kale waxaan u baahanaya inaan iska hubsano iyaga ma hubsanayna waan qaadanayna un ama xagga marka la eego kol haddaanu xad tawaatur gaadhin dani un buu faa'iideynayaa bal markaa kolley dee qolooyinkan dambena ama iyo rag hore oo waynoo tiriyeen oo culimadii madaahiba kala duwan lahaydbo baaciskii inooga ama ibnu kasiir mukhtasarkiisa inooguma sugnaydna kolley dee qadcintan iyo inuu cilmi faa'iideynaye dani aanu faa'iideyneyn ayay u isheenay kuba tegeen masaladiibu markaa sheego labadoodiiba waa kan soo dhigtay labadii qowlba waa soo dhigtay un marka ma asnadaa wixii ay isnaadiyeen wixii aanay isnaadin meesha u ka baxayaa xukumka ma laha yudanu bihi ay bisixatihi ayaa la malaynaya wuxuu faa'iideynayaa dani sixo sadee axaadiisa kale saxiixe cid kale ay warisayba xukumkeed yahay een gaadhin xataa waatur suu sheekuba xagga dambe kuwa soo reebay aw yuqdacu amase waa la goynayaa bihi bisixatihi sixadiisa waa la yaqiininaya waa la jasminayaayo iyada waa wax dani inooma faa'ideynaya cilmi nadari ah istidlaaliya ayuu inoo faa'ideynaya lam yakun tawaaturun iyada haddii tawaatur jiro dhammaanba dadkii dee waa laisku waafaqsan yahay kaasi inuu cilmi faa'iideynayo yaqiin faa'iideynayo waaqicna san iyo nafsul amarka kuba yahay maha daahir alisnaad ee kani waaqic ahaan buu markaa saxiix yahayba ee faltantabih bal taas u baraarugo ah ma u baraaruga waman yuriidu camalan yaxtijaaj allah subxana watacaala الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا و... ومن يريد عملا أو احتجاج بما بضرس يتلقاه الرواج وهو, لل... وهو للذين وهو استأهلا لابد أن يكون ذا مقابلا ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب wuxuu halkan munaadimku raximah llahu tacaala bal wuxuu inooga sheegayaa laba masalo ku tacalluqsan uun kutubtan axaadiista dee waxa weeyaan bal imaka dee xadiis baan haynaa kolley kutubtii kale cilmiga ahaydna waa wax iyadana kolkol la ictibaariyo ee uu doonayo ruux inuu xadiis bal kitaab matalan kutubta mashhuurkae muctamadka uu kaba qaato ha u qaato camalfal uu ku camalfalayo ama ha u qaadanayo ixtijaaj uu xujaysanayo xadiiskii buu naqlinayaa ama qaadanayaa taas baa culimadu waxay dee iyadoo nusqooyinkii kolley kutubto dee ay ku kala duwan yihiin xagga dabdinta la dabdiye ee la saxay iyo in dee xagga ay ku kala duwan yihiin kuwa laga shaqeeyey loo cinaayooday oo ha kitaabkii kale asalka u ahaa laga qoray dib loogu saxay oo loogu eegay inay jiraan iyo kuwa inta la qoray usii lagu daayo kollay taxriifkooda iyo saqadkooda iyo tasxiifkoodna uu badan yahay aan lagana aamin ahayn waxyaalahaas inay dhacaan iyadoo taasi jiraan ayaa halkan waxay dee masaladu ay tahay bal xadiidkii aada kitaab abi da-uuda misaalaan ka soo qaad nuskaad xadiis baad doonaysaa inaad ka qaadato ood camal u qaata ma ixtijaaj dee si loo ogaado inuu xadiidkii aan taxriif iyo saqad iyo waxyaalo gelin waa in nusko saxan la dabdiyey hagaag loo dabdiyey oo loo saxay oo la ictimaadsan kara aada ku aada u eegtid ood qaabilisid ood ku saxdid weeye nusko muxaqaqaan taas waxay ka dhigaanba wax dee kollay laga maarmaan ah ibnu salax iyo isaga halkan waxaa kuba sugnaa oo isagu in bal iyadoo nusqooyinka qaarkood iskhilaafi karaan riwaayad kala duwan ay yeelan karaan in calalaqal nusqooyin tacaduday oo usuul tacaduday xadiiskii lagu eego la qaabiliyo loo eego bal si loogu kalsoonaado inaan xadiiskii wax saqad iyo wax tasxiifya dhicin weliba aadna waxaa loogu sii baahanayaa kutubta nusqooyinkooda iskhilaafto sida tirmidi oo kale nusqooyinkiisa qaar baa xadiiskii xadiisin xasanun saxiix ay tahay khaasatan dee usuushiisii hore barhkood baa halkaa naftiisa xadiis xasani uu dhacay barhkood baa cibaaro kala dhacdo iskhilaaf baa jira halkaa awqaada qaarkeed nusqooyinkuna iskuma aha xagga marka la eego siqadan lagu kalsoon yahay iyo itqaankeeda wax isku dhow maaha dee nusqooyinkii way kala fiican yihiin kala dabdisan yihiin haddaba bal isagoo haddii nusqooyinkiisu iskhilaafayaanna noocyada caynkaasa in calalaqal dee si aynu u ogaano lafdigii bal la hubay loo bandhigo oo de waxa weeyaan isagii dee nusko wax ka badan ba loo bandhigo khaasatan kuwa nusqooyinkooda iskhilaafaan walow masala halkan isaga uu kaba dhigay kollay usuusha inay tacadudo nawowgiina ay ka yidhaahaan ay yidhaahaanba taasi waa istixbaabune maha wujuub masaladaasuu sheegaya wuxuu yihi waman yuriidu ruuxa doonaya isagu doonaya camalan ee u qastaya camalan camal fal aw ixtijaajan oo adigu waa looq markaas luqadii rabiicownoo dee shadrigan waa lagu joogsanayaa ee kolley de waa kelimo mansuuba xujaysi bimaa xadiis xadiiskaasoo bitirsin fii tirsin kitaab dee uu ku sugan kitaabkaasoo yatalaqaahu uu la kulmayo alrawaaju socod uu socduu shuhuroobay oo ujeedadu kitaab muctamad ah oo kutubtan dee mashhuurka ah ee la ictimaadsado kaba mid ah rawaajka taas buu u wadaan isagu doonaya wahuwa walxaal huwa kaa isagu doonaya dee xadiidka inuu ku camalfalo ama uu xujaystana lilad istahala ehel uu noqday aliftu waa lilidlaaq un m ehel uu yahay liladii waa kii iyo wixii nawaahu uu doonay oo waxan uu doonayo ee camalfalu xadiidkaa ku camalfalaa ama xujaysi uu madhab iyo wuxuu xujaystaa ehel u yoo dee caalim uu ku yahay xadiidka madmuunkiisii malakana uu leeyahay dee awood uu siinaysa ama uu ku karayo wixii xadiidkan laga doonayay inuu ka qaadan karo uu ka fahmi karo taas adugu ee maha ruux jaahil oo caamiyo waxba garanayno an dee marka la eego xadiidkii adugu ama waxan uu doonayay inu xadiidkan xujaysto ama uu kaba qaato aan macrifadeed iyo aqoonteedba lahayn ee kollay aan khada isa laga aamin ahayn maaha waa ruuxii macrifada halkan niyo taasna u lahaa haddaba kaas ruxaynkaasa laabudda oo jawaabtii maanta hore laabudda waxa mahuraan ah oo laga maarmaan ah ay halkan shardina ka dhigaan an yakuuna inuu yahay daa xadiidkaas uu qaadanaya u dee kitaabka mashhuurka ama muctamadkaa ka qaadanaya muqaabalan ku la qaabiliyey ama lagu saxay cala alaqal asal muctamad ah oo nusqo dee saxiixo ah oo waxa weeyaan aada la hubo oo dee taxriifkeed iyo saqadkeed iyo waxyaalahaasna bal markaa taasna laga aamin yahay oo la saxay in la qaabiliyo taas baa laga maarmaana bal masaladu kollay xagga muqaabalada dee haddaad kitaabkeenu aada ba mukhtasar u yahay markay xadiidka sifada riwaayadaysa ay kaba hadlayaan iyo sida loo wariyay culimadu kutubulmusalax masalada kaba hadlaanoo masalada waxa weeye de inagu imika nusko iska diyaarun baan qaadanaa xataa nuskooyinkeenan aan kutubtan dee muctamadka aan haysanaa iskuma aha marka la eego xagga dabdiga iyo itqaanka ma sina dabaqaadka qaar baa jira aan ina cinaayo ulahayne dee waxa weeyaan waxay doonaan iyo say doonaanba umadbaceeyo oo ama cid bal horta alfaadii saxda dabdisa nusqooyinkii asalkaaya uu lahaa bal matalan ama usuushiisii uu kitaabkani lahaaye makduudkaay dee lagu kalsoonaaye aimada gacmahoodii soo martee loo cinaayooday u eegta aan lahayn be ay iskaba madbaceeyaan oo markaa taxriifka iyo saqadka iyo qaladka u aada iyo aada uguba badan yahay khdaada madbacya ha noqoto dee dabacaadka kutubta qaarkoodna kol baa dhici karta in labadii sadeer ee isku xigta kollay mid khada yeelanayo oonu lahayn taasoo kale way jirtaa kuwa dee loo cinaayooday oo la dabdiyey oo usushii m dee la ogaa lag dee markaa la saxay ee la hagaajiyey lagu la qaabilay oo loo eegay oo lagu saxayna way jiraan oo lagu kalsoonaan karoo xadiidkii dabdisan yahay taxriifkiisi iyo saqadkiisii laga aamin yahay nusqada laga madbaceyey nusqo aan iyaduna saxnayn ay ahayn ee dee nusqo hagaagsan oo la dabdiyey oo usuusheediina lagu saxay ay tahay taasi way jirtaaba dabcaadkan lakin kolley nusqooyinkii iyagu dee maksuudka ahaayee cinaayada weyn loogu cinaayoonaya dadkii lahaaye aqoonta lahaa taas dee makduudaadkaas mooye inagu kon la madbacyo maan aragnaa kutubtan la madbacyo haddaan kasoo qaadno bal tirmidi oo kale haddaan kasoo qaadno wataan soo sheegnay ikhtilaaf inuu jiro in khaasatan waxyaalahan axaadiisa uu xukunkan uu raacinayo nusqooyinka iskhilaafaan saa daraaddeed baad arkaysa imaam xadiid soo naqliyo tirmidi u tiirinayo inuu xadiidun xasanun saxiix yidhi waa imaamba haddii aada nusqooyinka aynu haysano aragtaan kolkol dee xadiid xasana un baad arkaysaa kolley malaa xagga ajaanibkaasna waxaa ugu cinaayo badnaa intan aan aragnay dee nusqooyinkan madbuuca wixii uu sheekh axmed shaakir uu ka madbaceeyey kitaabka waa laba mujaladun inta kale cid kale ale nusqadiisan imika uu ku qoran yahay ilaa toddoba nusqona wuu haystay oo uu isku saxayu qaabilina isqaabilinayeyna waa haystay oo dee kolley usushii ugu muhiimsanayd ee kitaabka lagaba helayay marka dee kuwafsaasina way jiraan haddaba kol hadday xataa inaga nafteedna taa tahay dee nusqo kastaba xadiidkii rasuulka si aan been ugu dhicin ama qalad aan ugu dhicin in laga qaato maahe nusqadan aada xadiidkan aada ka qaadanaysaa ama dabcadan aada kaba qaadanaysaa dabco sugan oo la saxay waa inay noqoto oo dabcada aada kaba qaato ood qaabilso haddii kaleod xadiidkii meel kaleba kaba soo qorto lagu leeyahy abi daawud baa wariyana dabcadaad ku eegeyseed qaabilinaysaa inay noqoto un dabco musaxaxa ah si aan loogu kalsoonaado muhim oo taxriif iyo saqadna looga aamin noqdo aimaduna sidaan soo sheegnay usuul mutacadida khaasatan kutubta riwaayaat kala duwan leh bukhaari oo kaleaba riwaayaat kala duwan leh barhkood way shardiyaan kuwana istixbaab unbaabay kaba dhigaan waxaasna waa cinaayo xagga muqaabaladuna dee say iyagu yeeli jireen sheekhaagii markaad nusqad aad kaba qoratay axaadiisiisii ama ha yeedhinayo ama ha lagu dul aqriyayo nusqadiisii qoraalkaa keliya laguma kaaftoomi jirin bal kitaab qoraalkaa hore lagu daayeyna lama ictimaadsan jirin markaasoo dee in wax laga wariyo may ahayn ee dib baa markaa nusqadii sheekhu lahaa ee laga aqriyayey ee iyadna saxnaydee usuul buu isaguna qaabiliyo lagu soo saxayo taas la saxay ayaa la dibbaa mid mid iyo kelimo kelimo ama xadiis xadiis loogu saxayey ama nusqadaa furuucdii kale laga sii qoray ama asalkiisa furuucdii iyadnoo dabdisnaydee lagaba qoray ayaa aada loogu saxayey kolley nusqooyinka bukhaarina ee qarnigii toddobaad oo kale iyana nusqo aada u shahiir ahayd oo imikana kolley aada ugu cinaayoodo bastulani kitaabkiisan irshaadu saari oo xagga dabdiga aada ugu hersaray marka la eego walow sharxiisu dee aanu si u madbacaysanyaanu dadkaanu dee yar sahlaynaynin la tacaamulkiisa laakiin xagga dabdiga nusqo yununiye la odhan jiray buu aada loo ictimaadsanayey oo uu isagu markaas aadna looga shaqeeyo kale rag aymi ee ay dabdinayeen ninkaas magacan lahaa ama nisbada lahaa oo kale taas baa jirtay bal nusqooyinkaas taas baa dib loogu saxayay mid mid loogu eegayay marka kitaabkii dee taas saa dib loogu wada saxo ayuu nusqo noqonaya la ictimaadsan karo oo lagu kalsoonaan karo ama iyada nusabi aan la cid kitaab lagu saxay ama asal la qaabiliyey oo muctamadi aanu jirin iyada taa laguma kalsooneyn dee in wax laga wariyana may ahayn ba dee imikana kolley dabacadka qaar baa jira ayaa sidaa noocaasa imamku waxa weeyaan in xadiidkii markaad qaadato matni aada kitaab muctamada ka qaadato matnigaa waxaad u bandhigtaa un waa nusqo dee kitaabkaa kaba mida oo saxan oo dabdisan oo aada loo sugay oo sidee meeshii kalsooni ay u dhacdo nusko aan iyadna muqaabalo lahayn yaan la qaabilin haddii dee mid mid wax ka duwan khaasatan kitaabkii riwaayaad kala duwan lahaa nusko wax ka badan ka badan loo bandhigana oo lagu eegoo lagu saxana waaba sii muhiim weeye o sii fiican tahay intaa weeye waa masaladu waman yuriidu ruuxa doonaya camalan camalfal uu ku camalfalo aw ixtijaajan amase xujaysi uu dee madhabaanu xujaysto xagga hoosena ixtijaajan bihi ladaa madhabin ba ay dhacdee waa lidii madhabin ladaa maha waa lidii madhabin dee madhabka u saaxiibo ujeedadu ixtijaaj xadiidkii la xujaysanayo madhab iyo dee ra'yi ama xukm looba daliishanayo loo xujaysanayo isagu doona bimaa xadiis xadiidkaasoo biirsin fii dirsin kitaab ku sugan dee kutubta xadiidkaee muctamadka ah kaba mida ama uu kuba arkay oo halkaa kaba helay kitaabkaasoo yatalaqaahu uu la kulmayo dirsiga alrawaaju qabuul dadku ay aqbaleen oo de waa kutubtan muctamadka kitaab aan cidi aqbalin oon ictimaad marka horeba lahayno aan de waxa weeyaan aan heer ka ahayn ama kutubta dee culimada agtooda ku shuhrowday ee la aqbalay ee la ogyay aan ahayn in wixii ku sugan un layska naqliyo iyadoon ba layska hubsan taas iyadoo meeshii maba taalo ee kitaabkaas ee dee mashhuurka ee kutubtii muctamadkayd kaba mid ah nusqooyinkana ay iskhilaafi karaan dee ay iskuba khilaafi karaan un dee nusqooyinka qaar la dabdiyo kuwa aan la dabdin iyo taas wa huwa haddaba walxaal huwa kan isagu waa muriid lcamal aw ilixtijaaj weye bilxadiid kan isagu wax doonayaana istahala ehel uu yahay liladiina wahu oo ruux caamiye oon waxba garanayn oo yidhi xadiisun baan kitaab kaba naqlinaya hadduu doono isagii aan toosinayn si ahaa si aan ahayn ba u naqlinaya kaa looma dee ka loo jeedo maaha ee wixii ehel uu yahay uu macrifadeed iyo aqoonteed leeyahay laabudda waxa mahuraan ah laga maarmaana xagga hoosena eeg sharaxa halkii dee laabudda imkama tego inoo hagaagsantahe laakiin xagga kale labadii kelimo ayaa isweydaartay bedelan oo kale ay noqotay markuu kelimadii bayna qabsayn dhigtee waa tan aan hayno waa laabudda una laadii baa meesheedii ka dabamartay un ka hormartay ha ka dabamarteen lafdiga jawaabta uu dhigtay jawaab mana aliftii baa ka dhacday halkaas sadarka laabudda waxa mahuraan ah laga maarmaan ah an yakuuna inuu noqdo waxa weeye oo inuu yahayba iyadiyo looga maaran da darsigaa xadiidka laga qaadayaaba haddaan xadiidka naftiisa niraasa bacda sharaxna dhibma laho way imanayaanuun muqaabalan ku la qaabiliyey maxay calaa nusqatin saxiixa nusqa saxiixa oo dee aima iyo culima ay dabdisay oo usuusheedii lagu dabdiyey oo lagu saxay kayfiyada muqaabaladna waa taa kutub musalax meel dhanbay kagaba hadlaane taa inuu noqdo oo laga qaato ayaa aya laakiin aya nusqa inaad ka qaatiyo aya dabca xadiidkii ma aha de waayo waxaa la arkaa taxriif iyo saqad ama khada meeshii inuu dhaco walaa yaqulu muslimu qaala الnabiy bilaa riwaayati likhawfi اlkadibi tana waa masalo kale oo dee kolley nin waxa weeye moxamed ibnu khayr alamawi lishbili la yidhaaha ayaa qowlka leh walow isagu dee guud ahaan imika uu soo dhigtay iyadoon ictiraadma jirin waana qowl kolley ninkaasi ijmaac ahaan ha usoo naqliya laakiin culimadu aanaysan uba qaadane wuxuu uhi walaa yaqulu ma odhanayo muslimun ruux muslimi ma odhanayo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam kada rasuulka ilaahay baa saa yidhi odhan maayo oo macnaa inuu yidhaahaa uma banaana bilaa riwaayatin riwaayo la-aan riwaayo iyadoonay jirin agtiisa ku sugan oo uu xadiidkan uu riwaayo u leeyahay oo ama uu cid kale ka maqlay dee kitaabkan bal maalan iyo xadiidkan oo dee samaaci ama se dee qiraa'aba ha noqoto xataa haddii aanay umuurahaasi jirin dee ayna haba noqoto ijaazo loo ijaaseeyu kitaabkaa sanad uu leeyahay dee ijaaso wijaado ha noqoto khad dee lagu kalsoon yahay uu garanayo ciddii lahaa bal uu ka ka helay oo taasna nooca dee ugu hooseeya duruqu taxamul siay noola dambaysa adugu bal inuu riwaayo u leeyahay uun dee waa inay inuu lee tahay mooyaane isagoon wax riwaayo ah kitaabka ama xadiidka u lahayn inuu iska idhaaho qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam taasi dee isagu soo ka cabiray ma banaana weliba ijmaac buu usoo naqliyey sababtuna waa maxay waa likhawfi lkadibi been uu ku been abuurto oo kuba dhaco rasuulka ilaah inuu ku been abuurto ama uu galo dee ciddii uu shamlinayay man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaas buu ujeedaa waa mintuu soo daliishaday taa ka cabsigeed maxay tani tahay isaga hortan wax tacaqubi iyo wax ictiraabi inoolama socdo dee kitaabkii uu ikhtisaarinayana sidaas oo kale ay ahayd oo wax ictiraad iyo wax tacaquba ninka magaciisun haba sheegee may jirin ijmaac inuu soo naqlinin weliba kitaabkaas bay isagoo dee kuwa sugnayd ciraaqi oo kale waxay tahay imaam aimadii reer andalus ka mid ah tol oo magaalada ishbiriya la odhan jirayna dadkeedii ama taa loo nisbeeyo oo maantana kitaabku taa ku yidhi dee barnaamij bay usoo naqliyaan iyagu kutubtii hore wuxuu ku madbacaysan yahay cunwaan ah oo wuxuu ku madbacaysan yahayba dee fihrasatu maa rawahu ibnu khayr oo kale waa fiharis ama dee asaaniidii uu lahaa kutubta kala duwan taasoo ay madbaceeyeen ayaa wuxuu isaga ku yidhaahaa culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inaanay banaanayn oo ruux muslima u banaanayn inuu xadiis baa yidhaaho nebigii baa siaa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu yidhaaho isagoon wax riwaayo aw lahayn wax riwaayo sanad aan lahayn oo kasoo qaado dee inagu xataa dee kutub waxna waan aqrisanay waxna maynaan aqrisan intaan akrisanay xataa sanad dee sheekha aan ka akrisana mooye sanad kaloon u garanaynaaba ma jirto iyo dee silsilada maba hayno oo inagu taasi wax cinaayo dee mandiqadeedna loogaba cinaayooday maaha iyadoo sababto ahayd dee xadiisku marka horeba mandiqadeedna asal uma ahayn oo sida dee funuunta kale kuma ahaynba isaga had iyo goor asaanidaasi ay laba socon jirtay bal markaa ka aanu akrisana dee maba jirto isaga wuxuu leeyahay xadiis aanad riwaayo ulahayn walow suwartii ugu daciifsanayd ha noqoto sida wijaado ama ijaaso haba noqotee aanad wax riwaayo ulahaynun intaad soo qaadatayna tiraa qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam kada ma banaana muxuu taa uxujaysteynaa ya xadiidkii ah man kadaba calaya mutacamidan taas buu uxujaystayoo waxa uu bal markaas de taas buu ihi haddii wax riwaayun u leeyahay riwaayadu daciif dee duruqdii ugu daciifsanayd xagga taxamulka iyo siyaaraha wax lagu wariye haba noqotee dhib ma laha ayuu leeyahay laakiin maba banaana bal taas buu isagu waxa weeyaan yidhi oo imika masalada hore waxay ahayd kutubtii dee xadiidka markaad ka naqlinayso dee si aan xadiidkan dee bal aynu u kalsoonaano inuu sidiisii iyo wax taxriif iyo wax saqada dhicin nuska musaxaxa ah dee inaan xadiidkii laga naqliyo oo la dabdiyay bay taasi ahayd tanna waa xagga riwaayada oo kol haddii dee waxa weeyaan aanu wax riwaayo oo uu leeyahay xadiidkii ina jirin maba naqlinayo ma odhanayaba qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ciraaqina sanun buu ku dhaafay oo wax tacaqubi ma jirin laakiin halkan dee aimada sida sarkashi iyo keyrkii tadriibu raawina way kuba sugan tahay shaarixna uu inoo soo naqlinayaa qowlkan bal laba wej bay ku bushiyaan mid isagu ijmaac buu soo naqliyey bal culimada intooda badanna taas maba aha imaam ibnu barhaan la yidhahyo usuuli faqiha ahaana isaga wuxuu soo naqliyeyba fuqahadu inay ku ijmaacsan tahay jawaas oo ijmaac kaleo ka hor imanaya ayaa jira oo bal dee ka raajaxsanaanayo tani waa daa'ifo muxadisiinta kamida qowlkooda un taas ee maaha haddii dee taasi ay noqoto inay noqotay waayo kutubtii marka la hubee la dabdiyey waa la ictimaadsan karaa ama riwaayo ulaho ama yaanu lahaanine hadday noqoto waxaad riwaayo uleedin baad ictimaadsan kartaa ama waxaad ka qaadan kartaa dee waxa kutubtan oo dhanbe inta badan nafci inooma yeelateen wax faa'iidaana inooma yeelateenba taasi oo waayo waxaan inay wax ka warisaaba kuu banaanayn dee taasi markaa faa'iidadeedu wax alla dee ruuxii riwaayo lubaaba ka faa'idaysan lahay dadku kamay faa'idaysan ba masaalix dhan baa kuwa lumi lahayd arrinta labaad ee meesha ay ku bushiyeen waxa weeye xadiidkan uu dalaashaday man kadaba caleyha mutacamidan dee xadiidka wuxuu faa'iideynayaa uun rasuulka ilaahay qowl aanu odrhan iyo xadiis aanu odrhan inaad hubsato inuu yihi uun mooye od hubto mooyaane inaan laysaga nisbayn taas buu faa'iideynayaayo bal ujeedadu dee xadiiskii in la iska hubsado kutub badan baa iska jirtoon ina axaadiisoodu wax dee ay leedayba jirin cid loo tiirinayo aanay jirin axaadiisna inta badan axaadiisa la garanayo aanay ahayn oo taasoo kale inaad naqliso oo tiraa qaala rasuulla aduu taa ictimaadsanaya taasi waa khada weyn bay noqonaysaa ama kadibkii baa lagu dhicitaa xadiidkii laakiin haddii uu xadiis dee kitaab sida bukhaari oo kale aad xadiiskii kasoo naqlinayso waa kitaabkaas saxiixa ama kitaabka alaad kasoo noqonaysaa dee aimadii ay xadiidkii darajadiisiiba kuu cadeeyeen waa saxiix ama waa xasan yidhaaheen haddii xataa ay daciif yidhahaan siiqadii baad bedeli oo dee siiqata tamriid baad kusoo naqlin oo siiqata jasmin baad kuba soo naqlinayn xadiidka caynkaas aad kasoo naqliso dee rasuulkii ilaahay wax imika beeno ood isagii ku been abuuratay ma jirto daa'irada xadiidka ama xadiidkaasna kuma shamlinayo kuma dhacaysid waa wax aanad hubin oo dhici karta inayo dee waxaad hubtay inaanu rasuulku odhan oo rasuulka ilaahay utiirsan buu xadiidku keenayay tan kale ma keenahayn hadalkiisana waxaa kuba sugan dee markaa isnaadka uu xadiidka si u daliishaday xadiidka wuxuu keenayana waa isma lahaba oo bal markaa masaladani waa masale muctarada labada dhan jaanibba lagu ictiraaday markaa macnuhuna waxa weeye adigu inkastaba riwaayo yaanad xadiidkiuba lahaanin waa saan nahay be dee intiisay badnayd be xadiidkii riwaayo yaan u lahaanin dariiq duruqu taxamul ka midana kitaabkan ama xadiidkan yaanad dee aanu kugu soo gaadhin oonad kuba warin eh xadiidkii kol hadduu yahay xadiidka bal nuskho musaxaxa aada ka naqlisay xadiidkina hadduu yahay xadiidka dee bal markaa aada ogtahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh